Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare.
asalaamu calaykum magacayga waxaa la dhahaa bareeqa daahir waxaan u shaqeeyaa center for inclusive childcare oo loo yaqaano c i c c waxaan maantay aan farxad u leeyahay inaan la joogo maryan xasan maryan xasan oo aa taqaanaan oo communitiga aad noogu dheer oo waxyaalo badan noo qabato maryan xasan kusoo dhowbaayo bareeqo aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaan aada ugu farxaa mar walboon isu nimaano oon ka hadalno muhiimad ay leedahay waxyaabaha kala duwan oo ku salaysan ilmaha u diyaarinta iskuulka iyo barbaarinta fiican iyo developmentigooda iyo dhismahooda kala duwan marka waa ku faraxsanahay maanta inaad inaad isoo casunteen mar kale
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay aniga maryan waxaan mar kasta oo aan ka hadalnaa waxa oo muhiimka u ah communitigeena iyo caruurteenna marka soo maaha marin saas aad iyo aad buraaqo adigana waxaan ogahay markaan isu nimaano maxaa yeelay wax badan baan baan labadeennaba aan la soo shaqaynaynay fiilkan early childhood educationka dadkeennana waa waa waa shaqooyin hor leh oo culays leh oo maadaama ilmihii guriga aysan mar walba joogin annagii mas-uuliyaddeena noqotay iyo qofka daryeelaha inuu ilmaha si wanaagsan oo caafimaad leh oo korriin fiicana xag maskax xag jir xag luqad xag dad la dhaqan intaasoo dhan annagay noqotay markaas inaan inaan aqoonteena dhisno si aan daryeel wanaagsan ilmaha u siin karno marka waan ku faraxsanahay hadii goor inaan wada aan wada shaqaynayno oon arrimahan ka wada hadlayno waa sax maryan haddana maryan waxaan ku daraynaa waxa waaye ilmaheenii ayaa hadda waxay ku bateen shaalkeerada soo maaha like dhaykeerada la geenaayo iyo soo muhiimadda iyo dadkeenii wada dhaykeera furteen oo hadda haddii hadda maanta qof soomaaliya rabo inuu cunug geysto dayker wuxuu helayaa midka guriga iyo midka sentarka oo luuqadoodii hooyo ilmaha lagu haynayo marka that's why ayaan aniga maryan aan u sameynaa bodkastkan sidii ay nooga faa'iidaystaan waalidku iyo macalimiinta ama providerka loo yaqaano oo jaalkeerada u shaqeeyo
sax weeyaan aad iyo aad
waxa weeyaan waxaa aad muhiim u ah in aan isu aragno qofka ilmaha daryeelaha ah inuu yahay macalin inaan nahay dad professional ah oo si joogtaa waxbarashadooda iyo aqoontooda u dhisaya si aan hawshaan culus aan u qaban karno muhiimadda ugu weyn waa taas inaan mar walba madaxa ku hayno
saas waaye waa run haa ilmaha yartaa inaan aad u dhisnaa oon aan aad u caawinaa wey waana runtaa marin providerka inay u arkaan inay professional yihiin way fiican tahay weyba hadda weyba noqdeenba hadda jarkeerkeenna almost toban iyo xoogaa sano hadda dadkeen waa u furan yihiin saasoo maha marin i think hadda professional dadkeen waa yihiin laakiin waxyar baa waxaa maqan inaan cilmi kooliska badan baa naga maqan
marka maanta barnaamijkeena maanta waxaan ka hadlaynaa buug akhriska muhiimkuu yahay soo maaha maryan iyo sidoo gohed maryan
bareqos waa sax muhiimadda wax akhriskan ka hadlaynaa iyo sida loo samayn karo wax akhriskood jadwalka u gashan karto
marka maryan bal aan xoogaa u tataabanno providerka xagga buugga horta sida buuggao dhanba sida loo arko yno maxay tahay buugga maxay tahay sababta buugga ilmaha loogu akrinaayo
waa sax waxaan ku bilaabayaa inaa idhaahdo buugga akhriskiisa iyo u sheekaynta ilmaha oo si joogta a loogu sheekeeyo ilmaha way kala socdaa ilmaha muhiimadiis waxay tahay ilmaha hadal joogto ah lala leeyahay si joogto ah wax loogu akhrinayo si joogto ah loogu sheekaynayo waxay leedahay faa'iidooyin aada u muhiima shan wax baan kasoo qaadanaya waana ka waana ka wada hadli karnaa mid walba si gaar ah marka muhiimadda akhriska ay leedahay marka ugu horeysa waxay tahay akhriska wuxuu dhisaa ilmaha caqligooda ayuu kordhiyaa maskaxda developmentiga dabcan cognitive developmentig waa qeyb ka mida ilmaha maskaxdooda dhismaheeda iyo isku xirnaanshaha unugyadeeda akhriska wuxuu kaalin weyn ka qaataa dhismaha maskaxda iyo caqliga ilmaha inuu waasac ka dhigo oo uu xididadii qaabilsanaa xataa luqadda dadka aqoon-yahanada waxay leeyihiin way xajismaan way adkaadaan waad aragteen qofka markii cudur ku dhaco sida wadna xanuun wadnaha uu istaago ama wax saas ay kusoo boodaan luqadda way ka dhuntaa marka marka dib loo barayo waxaa laysku taxallujinayaa qolyaha dhakhaatiirta ah ama la shaqeynaya waxay isku taxallujinayaan unugyadii luqadda oo ka dhuntay bay isku taxallujinayaan inay dib u dhisaan waxaa la marayaa tababaro badan waxaa la marayaa dhakhtarada inay ku noqdaan markaasna way adag tahay in loo soo wada celiyo marka taas waxay ku tusaysaa akhrisku inuu ka socdo maskaxda uu yahay unugya maskaxda ku yaal marka cognitive developmentiga akhriska iyo readingka iyo storieska waxay ilmaha siiyaan caqli waasic ah taas waa midda ugu horeysa dabcan caqligooda ilmaha marka uu yahay ilmo khibrad badan leh oo maskaxdiisu ay dhisan tahay noloshiisa kalena way dhismaysaa maxaa yeele maskaxda iyo caqliga iyo kelmaduhu qofku yaqaana waxaasoo dhan waa waxyaabaha ilmaha hore u marinaya oo mustaqbalkooda faa'iido weyn u yeelanaya
waarun waarun waxaan xataa akrinaya maalindeed meelay kusoo qoran dhahayaan ilmaha yarkaa xataa maaragtay buugga haddaada xataa ee qaniinaan xataa waa u fiican tahay
sax maxaa yeele buugga wuxuu leeyahay waa sax ilmaha waad aragteen dareemayaasha waxyaabaha aan dhahna dhadhanka aragga taabashada maqalka waxaasoo dhan waa sensoriga soomaha marka sidaa hadda leedahay ilmaha xataa buugga uu gacanta ku qabanaya markuu ilkaha usoo baxayaan ama ilkaha yaryar leeyihiin oo ilmaha uu soo koray ama tolarka uu yahay ilkaha ay xataa sasa ugu qabanayaan waxay u tahay sensoriga ilmaha waxbay u tahay waxweyn bay u tahay marka saad leedahay waa runtaa ilmaha gacantay kusoo qabsanayaan sawirkay eegayaan codkay maqlayaan waxaasoo dhan faa'iido bay u tahay markaan niraahno faa'iido kale faa'iido labaad oo oo akhriska uu leeyahay waxaan odhan karnaa ilmaha marka wax loo akhrinayo waxay siinaysaa waxaan aan dhahno attachmentiga oo ah qofka ilmaha haya ama waarid ama daryeele macalinkiisa waxay dhisaysaa xiriir u dhexeeya labada qof oo ilmaha iyo qofkaas ah maxaa yeelay ilmihii dhabtaa ku qabanaysid ama hortaada fadhiya oo si joogto ah waktigaas specialka ah leh oo waktigaas adiga aad siinaysid asaga uu ku tashan karo oo indhihiina ay is eeganayaan oo uu hadalkaada sugayo oo wax isla fiirinaysaan ood sheeko wadaagaysaan waxay dhisaysaa oo aad keenaysaa oo xusuus ku reebaysaa xiriirka xiriir wanaagsan inuu samaysmo adiga iyo ilmaha marka dabcan ilmaha caqligooda aad bay u dhistaa wax akhriska iyo sheeko u sheegidda sidoo kalena xiriir wanaagsan ayay dhex marisaa ilmaha iyo qofka daryeelaya waxaan rabaa inaa iraahdo markaan ka hadlayno akhriska qofka waaridka ah ama daryeelaha waxaan jeclahay inuusan kasii jeesan hadalkaas maxaa yeelay inta badan akhriska dhaqankeenu maaha mid akhriska uu sidiisaba uu badan yahay waayo waageena hore waxaan ahayn dad af hodana leh ilaa haddana waana dad af hodana leh akhriskuna ma ka ahayn qeyb weyn dadkeena iyo dhaqankeena waayo luqadeenaba waqti dambaa la qoray buugaag badan oo la akhriyo ma jirin dad badanna fursad uma helin inay af soomaaliga bartaan ama luqad kale bartaan waayo dagaalo muddo dheer raagay baa jiray oo waxbarashada dhibaato u geystay marka marka la dhaho ilmaha waxuu akhri waxaa muhiima inaadan inaadan ka didin laakiin inaan niraahno weeyaan akhris keliya maaha laakiin waa sheekada oo loo sheego sidoo kale waa buugga oo haddii la rabo lala eego sawirka adoo eegaya aad sheeko kama tashid ood sawirka ka wareysatid ood sawirka sheeko ka aad ka masale ka dhigtid ood halkaas buugga uu u noqdo waxaad mar walba isticmaasho oo aadan ka aadan ka cabsanin isticmaalkeeda qasab maaha inaad ingiriis ku akhriso buugga intaad eegtid ayaad taasna waan ka hadli doonaa siyaabaha kala duwan mar dhan laakiin buuggu micnaha qabashadiisa aad qabanaysid iyo ilmahaad u akrinaysid waxaad darantaa inay inay caafimaad iyo xiriir fiican idin dhex marinayso
maasha allah marin maasha allah taas waa arrin fiican marina waxaan rabaa xoogaa inaad ku dartid buugga buwagta la akrinaayo inkastoo aad tiri hadhow inaan ka hadlo markalan ka hadlino laakiin midda oo cunuga luuqadiisa muhiimka ay tahay xamar manoota taaban kartaa marina
waa mahadsan tahay buraaqo saa og tahay luqadda waxay leedahay window language developmentiga waa lixda sano ugu horeysa nolosha ama shanta sano ugu horeysa inta badan shanta sano koriimada ilmaha oo dhan waa waktiga ugu khatarsan oo ugu muhiimsan maxaa yeele maskaxdii waxay koreysaa boqolkiiba sagaashan maskaxda waxay maabkeeda iyo dhismaheeda ay dhisantaa saddexda sano nolosha ugu horeysa marka developmentiga oo dhan waa wakti halis ah oo ilmaha koriin wanaagsan inay helaan xaq caqli xaq luqad dhinac walba marka ilmaha luqadda maadaama ay tahay lixda sano nolosha qofka ugu horeysa maaha inuusan baran karin wuu baran karaa qofka isagoo lixdan sano jira isagoo konton sano jira age walba uu luqad ingiriis ku barto wuu baran karaa ama luqad kale laakiin first six years of life marka la eego languageka dhismihiisa taas waxayba deg deg ay noo gelinaysaa iyo iyo xil waxay noo saaraysaa inaan si joogto ah aan af soomaali ilmaha kula hadalno si joogto ah af soomaali wax aad ugu akhrisid sheekooyin ugu sheegtid maxaa yeele hadduu yaqaano af soomaaligii wuu ku transfer garan karaa ama ilmaha markay yaqaanaan kaba soo qaada hadday u yaqaanaan kelmadda sariir ama kelmadda miis hadday af soomaali ku yaqaanaan sariir miis way u fududaanaysaa inay u bartaan waa bed iyo table maxaa yeeley conceptiga iyo fikraddii inay wuxuu miis yihiin iyo waxaan inay sariir yihiin afkooda ku yaqaanaan marka saa i weydiinaysid dabcan waanan ka hadalaa marar badan ilmaha afkooda haddii aan si joogta a loogula hadlin si joogta a loogu sheekeyn si joogta aan loogu akrin markaas ajanabi buu ku noqonayaa afkiisa wuxuu noqonayaa af ajanabi ah oo ku adag usan marka dambena kuba hadlin uu doorbida inuu ingiriiska ku hadlo marka ha ka welwelan ilmaha ingiriiska way baranayaan marka ugu horeysuu yaryaa waxaad aada culays ku saartaa afka soomaaliga maxaa yeele wax walbuu afka soomaaliga ku yaqaano ingiriiskana wuu ku baranayaa ingiriiskana wuuba u joogaa gurigeedii buu u joogaa wuu baranayaa iskuulkii buu ku baranayaa adigana fursadaad siinaysa ingiriis iyo soomaaliba aad ugu sheekaysa haddaad karto laakiin soomaaliga aad muhiim u ah waxaa cajaa'iba wax kasta oo faa'iido leh markii la dhaho caqliga iyo cognitive developmentiga wax walba oo faa'iido leh marba haddii ingiriis soomaali loogu akhrinayo oo lagula hadlayo faa'iidadii waa uu leeyahay doesn't matter luqadda loogu akhrinayo faa'iidadii uu leeyahay akhriska uu siin lahaa ilmaha
waa sax marin waa sax ha xataa marine sometime aniga markaan la shaqaynayo kubaarayaasha dadka ilmaha hayo falkeerada waxyaalaha ay sheegaan waxay tahay ma haystaan buugag oo afkoodi ku qoran like af buugta dhan ba ingiriishu ku qoran yahay marka maxaa kuwaasoo kala dhihi lahayd
waan ogahay maxaa yeelay af soomaaliga keliya maaha laakiin waddankan aan joogno af soomaaliga iyo af ajanabi luqadaha ajanabiga oo dhan waxaa lagu waxaa waa wax yar toban boqolkiiba toban way ka yar tahay inta ku qoran luqadan ingiriis ahayn waa mushkilad weyn oo taala publishanka waddankan iyo bawaagtiisa maxaa yeelay ummadda waddanka leh oo micnaha ummadda dadka halkan degan ingiriis bay ku hadlaan qolada awoodda leh inay wax ku bablish karaysan ingiriis ingiriis bay ku hadlaan iskuuladii iyo maamuladii guud waxa wada waa dad ingiriis ku hadla waxa wax qoraya badankooda oo dad ingiriis marka taas waa mushkilad annaga nalala wadaago ummadaha kale aan la wadaagno laakiin adiga waxaad haysataa buuggii ood gacanta ku haysaa afkaadaad ku akrin kartaa sawirkaad eegaysaa afkaadaad ku akrin kartaa waxaa soo qaadan kartaa haddaad doontid qalin iyo tabe oo kale ama label oo kale beijka hoostiisaad ku dhejin kartaa markaasaad waxaa ku qoran kartaa haddaad doontid af soomaali sheekadii oo af soomaali ah centerka markaad joogtid ama gurigaada waxaa laga yaabaa haddaadan xataa ingiriiska si fiican u aqoon hadday kula joogaan ilmo adiga aad dhashay oo iskuol dhigta oo ingiriiska si fiican u yaqaana ama dadka centerka hadday joogaan dabcan way joogaan dad bilingual si fiican oo ah waad wada fadhiisan kartaa waxaad go-aan gaari kartaan maanta bishan toban buuq baan baan label garaynaynaa oon ku qoraynaa soomaali marka taas waxay xiiso gelinaysaa ilmihii inay arkaan laba luqadood inaad isticmaalayso adigana way kuu fududeynaysaa inaad ilmihii si joogtaa wax ugu akhriso marka of course waa run bugaagta way yaryihiin laakiin adiga luqadii baa taqaanaa af soomaaliga oo hodan ah buugina waa haysataa marka waad isticmaalaysaa buugga sawiradiisi adoo xataa sheekooyin masale ah oo adiga aad samaysay ku dabaqaya
maryan ma aqaan hadda koor ayd mar inaan ka hadalnaa u malaynayaa hadda maaragt waxaa jira sentarada oo sida monga iyo spanishka ay dhahaan mong immersion iyo spanish immersion ayaka dhan buugta saa sheegaysid waay buugta ingiliishay ku qoreen laakiin masawiradii waxay qariyeen masawirkiiay daayeen laakiin qoraalkii ku qornaa af ingiriiska ee afkooda ay ku dhejiyeen wayna ku shorotay marka cunuga markay u akrinayaan afkoodii ayay ugu akrinayaan cunugii qoraalkoodiina waa baranayaa hadalkiina afkooda ku hadlaayaa
waad ii sheegta hadda ka hor anna waan arkay waa sidaa weeye buraaqo buuggii oo dhan markaas qofkii asagaaba iskale sawiradana wuu haystaa afkiisana wuu ku qoray xataa loqoda ingiriisku daboolaya taas taas ma aanan ogeyn waxaan moodayay in lagu hoos qoro taas waaba wax aad power u leh maxaa yeeley luqadii oo dhan waxaad waxaad ka dhigatay adiga kaadi waana wax aad iyo aad muhiim u ah oo qof walbana waa samayn karaa waxaan odhan lahaa haddii luqadda ay ay ingiriiska qofka ay ay ku adag tahay waxaad madax gelisaa luqad barashada oo dhan asaaskeeda waa hadalka waa hadalka afka qofka oral languageka waxaa la dhaho oo toos afkiisa uga hadlay marka sheekooyinka soomaalida waa sheekooyin cajiib ah oo badan dadka soomaalidana sheekooyin qof walba sheekooyin sheekooyinka ugu yaqaanaa sheekooyinka caanka ah oon ku kornay waxyaabihii aan naqaanay sheekada adiga laftigaada noloshaada waxyaabaad soo aragt waxyaabaad maqashay ilmaha waxaa muhiim ah inaysan maalin ku dhaafin adigoon wax u akrin ama adigoon aadan u sheekayn sheekada waana xiiso badan tahay ma og tahay waabaa waxaa jiri jireen xataa codkaadaad kala badbedelayso waa wax xiiso badan ilmaha aad bay u xiiseeyaan oy u jecel yihiin marka loo sheekaynayo waxaa laga yaabaa hadda ani waxaan xasuustaa sheekooyin anoo yar ah la ii sheegay anigana ilmahayga aan u sheegay marka maskaxday ku qorantaa sheekooyinka marka ilmaha looga sheekeeyo akhriska waa muhiim aad buu muhiim u yahay sheekada la sheegayana kama kama liidato buraaqa waxaan rabaa inaan ku daro shan wax baan iri waa kusoo koobi karnaa muhiimadda akhriska dabcan mid waa luqadda inay dhisayso maxaa yeelay ilmaha marka loo akhrinayo ilmaha kale waa ka caqli baday waa ka caqli bataan wuxuu noqdaa qof leh kelmado badan ilmaba ilmo intay ka kelmado ay yaqaaneen kelmado oo ay yaqaanaan vocabulary badan wuxuu noqonayaa qof hadlaya oo fikradiisa cabiri kara oo aqoon leh ilmihii wuxuu lahaanayaa aqoon maxaa yeelay qofba qof intuu ka akhris badaya waa ka aqoon badaya maaha inaad jaamacado iyo aad haysato maaragtay shahaadooyin badan laakiin akhriska qofka waxa akhriya waa qof adduunyada waxyaabo kala duwan og oy madaxiisa ku jirto ilmaha marka waxay siisaa vocabulary badan kelmado badan maaqaan inaa inaa hadda ka hor dabcan i think dadka badankoodna dhegeysanaya waxyaabahan ka hadlayno waa waxaad fahamsan tihiin laakiin waan ku celinaynaa maxaa yeelay xusuusin bay noqonaysaa waxaa jirta lixdan sano baarid laga sameynayay ilmaha iyo maaragtay horumarkooda marka waxaa dhacday oo la ogaaday ilmaha qaarna iskuulka waxay bilaabaan iyagoo vocabulary badan yaqaana qaarna waxay bilaabaan iyagoo hadalkooda kelmado badan aan garanaynin qaar baa waxaa la yirahdaa waxa la dhaho meaningful difference marka meaningful difference haddaan haddaan in yara macneeyo waa idea ah ilmaha waxa kala duwa waxa kala sooca maaha inay kala xun yihiin maaha inay kala reero kala qani ah ama reero dhaqaalo yar inay ka yimaadaan keliya micnaha saas dadka ma ay kala soocayso waxa kala sooca waxay tahay fursad iyo fursad uu gabay ama fursad uusan helinin ayaa ilmaha kala socda marka markay ay kindergartenka bilaabayaan waxaa jirtaa imtixaan laga qaado imtixaankaas ilmaha qaarkood waxay imaanayaan ayagoo ilaa lix kun oo kelmadood yaqaana laakiin qaar baa waxay imaanayaan iyagoo toban kun ilaa labayo toban kun oo kelmadood ama ka badan yaqaana waa shan sano ilmo jira marka fursadda kala socday waxay tahay ilmaha inta badan beginning kindergarten assessmentada b k a waxaa inta badan laga fishaa ilmaha inay yaqaanaan ilaa toban kun ilaa labayo toban kun cunugaas waa cunug macalinka si fiican u fahmaya waxaa laga hadlaya la soconaya bugaag badan loo soo akhriyay hadal badan madaxiisa ku jira iyo sheekooyin badan maxaa dhacaysa waaba kala horeeyaanba ilmihii cunug lix kun oo kelmadood yaqaana iyo cunug toban ilaa labayo toban kelmadood yaqaan waa kala garanaysaan farqi weyn baa u dhexeeya marka waa col horteed jabaye waa cigaal shidaad soomaaliya col horteed jabaye intaaban la gaarinba ilmihii waaba kala dambeeyaanba intaa la gaarin xataa first gradekii marka waa waa inaan madaxa ku hayno ilmaha akhriska caqligooduu dhisaa wuxuu siiyaa aqoon gaar ah oo badan vocabulary buu dhisaa waaridka iyo daryeelaha iyo ilmuhuna akhriska jacayl buu maarata attachment isugu keenaa iyo xiriir fiican intaas waxaan rabaa saddexdaas wax inaan madaxa ku hayno insha allah
maasha allah marin maasha allah barnaamijkeeni ugu horey hadda i tink wuu noo dhammaaday mar kale ayaan kuwo kale ayaan samaynaynaa oo si fiican uga hadlaayo bugaagta iyo akhriska muhiimadda uu leeyahay in yar baan ku darayaa buraaqo in yar aada u yar taas waxay tahay waa oo keliya ilmaha wax loo akhriyo waa taas shan waxnare labaa dhiman guud ahaan waxay tahay waxay baraysaa jacayl inuu u yeesho akhriska waxay baraysaa inuu noqdo qof noloshiisa wax akhriya waa garan kartaan horumarka iyo iyo kuaasan waxay kaloo siinaysaa inuu noqdo ilmo fariisan kara oo wax maqli kara oo wax la socon kara taasna waxay asaas u tahay waxbarashada maxaa yeele qofku haduusan ilmuhu hadduusan fariisan karin uusan baran inuu wax dhegeysto wax xisaabtamo way ku adkaanaysaa waxbarashada intaasaan kusoo koobi lahaa waana mahadsan tahay maasha allah maryam aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay barnaamijkeeni hadda waa noo dhammaaday waad mahadsan tihiin marin aad aad iyo aad u mahadsan tahay
Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.